haatanna ku soo dhowaada caweyska washington waa kan waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamed shirwac
adiguna habla maanta waad ugu horaysay halbowlaha wadnaha iyo bokaatee qawrdaay kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogta anba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wuxuu isku dayey inuu bal albaabka hore farsamo ku galo adigu muraayad buu jabiyey albaabkii hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geeraskii guriga reerka inuu kaga yimi waa nin tuuga oo sameeyey ficil amaba tallaabo aada loola yaabay islamarkaana lama filaan noqotay hase ila daldaadana ayaan ku hollinayaay odow gacmaani faysan odow isku iili waayay waxaa kaloo aan idii hayaa jacayl uu xanuunka coronavirus kala xanibay iyo weliba fariimo jacayl oo ay dabayluhu xambaarayaan xanuunka dabkiyo dunida kala xidhay lamaga ihaya kasii darano dalki hooyo unahaanu darsadaya
markaa qorshihiisa wuxuu ahaa saddex bilood buu meherkii kadib ayuuna talaaqa galaa eedna bacda meherkii buu siga dib u goosanayaa sudan buu ku noqonayaa de isagoon sooba noqon waasan qabti dacas adduunyadii kala xidhmayso mise dhaba oo waayahaasi ku saabsan iyo weliba heesa kaleba waxaad kaga bogan doontaan xubinta hal abuurka iyo heesaaga barnaamijkuna waa caweyska washington Ugogoyay gablada, ugoyo gamuwasi. Ugogoyay gablada, ugoyo gamuwasi. Ugogoyay gablada, ugoyo gamuwasi.
aan ku bilownay dhegaystayaal kumanaan dhacdo oo xatooyo amaba falal tuuganima ayaa guud ahaanba dunida si maalinlaa uga dhaca iyadoo ciidamada ammaankuna si joogta ah howlahaasi ula tacaalaan hase yeeshee dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa mid kastaaba ay xambaarsan tahay waayaheeda marka laga eego farsamada la adeegsaday iyo weliba agabka laxaday ee cidda dhibanaha ka maqan haddaba dalka canada ayaa dhowaan waxa ka dhacay fal tuuganimo ah oo mahadho reeba islamarkaana dadkii ka yaabiyey kadib markii ninkii tuugga ahaa ee wax xaday uu goobtii waxuu ka xaday uu dib ugu soo laabtay si uu dib ugu soo xado furihii uu gurigiisa ku furan lahaa iyadoo arrintaasina ay bulshadii ka yaabisay marka ay sheekadaasi maqleen bal haddaba sheekada yaanan idinka dilin aan soo dhoweeya cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya cabdixakiino sheekadan waxaa ka dhacday magaalada winningberg oo ku taala dalka canada waagaag siday u dhacday bal haddaad ugu horreyn aniga iyo dhegaystayaashaba aad noo faahfaahiso sheekadan waxay ku dhacday nin tuuga oo labaatan jir ah ayaa guri reer leeyahay buu geerashkiisiiba u dhacay halka baabuurta baabuurka la dhigto inta badanna wadamadan halka baabuurta la- baabuurka la dhigta alaabo kalena waa la iska dhigtaa saaxiibka waa soo dhacay geerashkiiba u dhacay wuxuu qaatay alaabo halkaa taalay oo laptop ku jiray talaagad yar oo kuwan qabobaha ee lagu een waxa lagu shub lagu rito lagu qaboojisto ku jirtay ee laba baaskeeladood adigu wixii uu qaadi karayay ayuu qaatay uu xabsaday markaa ma la tegay mise si fiican waxaa dhacday inuu alaabadii qaar ka mid ah meel aan meesha ka fogeyn oo kusii qarsaday intii uu markaa qaadi karayena uu qaaday oo uu la tegay halkii uu deganaa halka uu degay cabdixakiin waxa weeyaan waa meel eh, apartmentska meelaha ay ku yaalaan oo waxaa jira albaab weyn oo xagga hore laga soo galo kadibna qofku marka uu gudaha u galo uu dee guriguu deganaa uu gelayo beyt gurigiis ayuu doonay la tago albaab markii uu albaabkii hore istaagay wuxuu ogaaday ninkan tuuga ahay inuu furihiisii aanu sidan cabdixakiino waa furii dhammaayo alaabtii guriga ku geen lahaa uu gurigaba ku geli lahaa Aye.
wuxuu isku dayey inuu bal albaabka hore farsamo ku galo adigu muraayad buu jabiyey albaabkii hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay waxa uu go-aansaday markaa inuu furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geerashkii guriga reerka inuu kaga yimi haddaba gara waa guriga soo xaday si fiican ee alaabadii badhna uu sito badhna uu meel soo dhigtay waa soo noqday geeriskiibuu kusoo noqday waa usoo dhacay mar kale kadibna ninkii guriga lahaa iyo xaaskiisa xaaskiisiba saqar bay maqashay ninkeedii bay toosisay waxaa la ogaaday in guriga ay tu ku jiro gacantaana lagu dhigay oo ninkii la qabay ha ninkii waa la qabtay booliiskii markii ay ninkii waxoogaa waraysteen waxay ogaadeen ninkan inuu alaabadii inuu guriga usoo dhacay dhowr saacadood ka hor xilligaasoo marka ahayd saddexdii subaxnimo oo uu furayaashiisii meesha ku ilaaway alaabadii bar meel ku qasday intii kaleu qaatay ay gurigiisa ag taalo qorshuhu i socdayna iminka inuu ahaa inuu furihiisii dib usoo xado
alaabtii waxada maa furaysiina dib u saaxdo furihii furihii uu gurigiisa go- ku geli lahaa oo isagu lahaa inuu dib u soo xado halkaasaa sidii ninkii xabsiga lagu geeyey eh, isagoo inuu ca- waxoogaa soo cabay baa la sheegay askari xitaa inuu haraatiyey ayaa la sheegay dee maxkamad buu sugaya ninkaasi cabdixakiino marka wuxuu ma arki jiray dee kolley eh, fulaha iyo tuugaba intay jabayaan ayaa badan
waaya marka cabdixaafid ninkani een, alaabtan guray garwa dee marka hore kama fikirin dee furahan iyo waxaane een, markuu meeshii tugun buu gaaday inaanu furihiiba haysanin marka maystir intaas bay intaas bay ka socotay sheekada in ninkaas intaa lagu qabto alaabtaa dib u sii dhigto islaamku soo cirweynadiisa iyo alaabtaa usii taalay iyo inuu dee waxaba dee cabdixakiin oo cajiiba furihii uu gurigiisa ku furan lahaa inuu mar labaad inuu isaga furihiisii soo xado uu soo noqday alaabtii meel kale meelba u taallaa iyadoo dee hadduu furu haysan lahaa waa intaa uu qaadina waa gelin lahaa waa usoo noqon lahaa waa iska qaadan lahaa laakiin furihii uu kaga tegay gaarsiga dhexdiisa siduu dub usoo xadi lahaa ayaa dee mu cadfan furihiisii ma cadfan alaabadii ma cadfan intuu sii qaatay ma cadfan xabsi inbuu dee saaxiibkeen tegey marka ninkaasi laba dembi buu ku jiraa dembi ah inuu alaab qaatay iyo inuu ilaa askari la dagaalamo dhaawacay inuu alaab qaatay inuu askar la dagaalamay inuu guri jabiyey inuu u dhacay ee inuu xilli xun socday inuu guri albaab xoog riixay inuu khasab ku furay inuu guriga gudaha u galay inuu alaabo qaatay inuu kala qariyey inuu askarigii laal ku dhuftay haraatiyey ilaa aba- ilaa baarmanku deganaa garoo waa soo jebiyey abaarminku degan xataa albaabka hore inuu soo jabiyey shan kun oo ganaaxa iyo maxkamad ayaa u taallaa iminka ninka odayga ahay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayay qaybaha inoo haray ee barnaamijkeenna caawana dhegaystayaal waxaynu gebi ahaanba kusoo qaadan doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii saddexaad ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon kaasoo sameeyey heesa door oo ka mida kuwa muddooyinka dambe aadka loo dhegaysto waxaana uu qaybtan caawa inagula wadaagi doonaa qaar ka mida heesahaasi uu curiyey iyo weliba qisooyinka ay heesahaasi ku arooraan waxaynanu dhegaystayaal si aanba qaadi doonaa halkii toddobaadkii hore uu waraysigu inoo taagnaa intaa difjirhaya xaggeeda gelayd iyo heestaasi qamar qaadaya hadaynu taasi kaga nimaadno n waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba n heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu naf ahaan ama qofkan uu ku canaananaya si kale kuma garatid ee maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagiiga maqnayd maxaad iga raagtay ha ha hees kaloo iyadana waxaa jirta aan kaba fogeynba markaad saa eegto iyadana dardaaran iyo guubaabo iyo maxaan ku idhaahdaa sidee doontaba udhig maxaan ku idhaha qofkii loo sheegayo oo iyadana la yidhaha soo dadaal sagal kuma garatide waa waxaa la yidhaha faraska waxaa usha loogu dhuftaa haka ba- haka- haka badiya sooma orad iyaduna waxaan filaya qiyaastii inaanay ka fogeyn baan filaya noloshan waxaaynu wax ka tirinayno dhan igu wax wax ka hadlaya oo nolosha iyo waaqaca aynu ku jirno ha noqoto dad jecel oo wada jooga ha noqoto qof qofku jeclaa waayey ha noqoto dad jecel oo calafku kala qaaday adugu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan markay dhinaca jacaylka noqoto dee waa waa marxaladaha aynu ku sugannahay ama wax adiga ku dhacday ha noqoto ama wax qof kugu dhow ku dhacday ha noqoto ama wax bulshada haysata ha noqotee suugaantu waxay ka curataabaa haye xanuunada bulshada ka jira cabdixakiin intaynaan heerka guda gelin Een, inta badan waxaa la yidhaahdaa qolada psychologigu een, waxay bilaabi ko- qofka waxay u qi- waxay yidhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay eh, laba shay wuxuu ka kooban yahay bay yidhahdaan jirka iyo ruuxda ama nafta Een, inta badan jirka jirku wuu koraa wuu kobcaa mararka qaar ayaa soo gaadha xanuunaa ku dhaca nabaraa ku dhaca wax kasta sidaa jirku uu u korayo mararka qaar u xanuunsanayo mararka qaar dhaawacyadu usoo gaarayaan si lamida ayay naftuna u dhaawacantaa naftu u kortaa u kobocdaa maraaxil fara badan igusoo waxyaabo fara badan soo gaadhaan marka had iyo jeer meelaha irbadda iyo dawadu gaari weydo haye oo waa xanuunadii haa xanuunadii midka ka dhacayay aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jidhka halkan jidhka bini aadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaaj garaynayo ama maxaanku raa dawo la marinayo waxyaabaha inta badan gaari karaa waa sugaantu waxyaabaha gaari ka mid tahan idhaahdo waxa keliyaan odhan
exactly dugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaaj gareeyo waa balaftarkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walbaba halka hiro cunaysa loo xoqo loo xoqo aad iyo aad marka intaynaan heesta saad tilmaantay inaan usoo noqonin waxaala dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankiin ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse de qofkii indha iyo dhagaba uu leeyahay de nolosha iyo waaqiciibuu dhex joogaa marka waa in lagu saleeyo un miyaa nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha ay duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawiro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aada xaalad ka curinayso waktiga taagan midna waa mid mila awaan ku dhisan aad iyo aad suugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila awaalka ah waxaa ka mid a dee jacayl dhiigma lagu qorayo oo kale weli dhuux ma loo shubo isna saanta dhawarkiima lagu dheegay feedhaha dabanada cad laga jaray hadalkiima lagu dhigay oo suugaanta mila awaalka ha tahay aad iyo aad xinjiraan islaalan rogin midabkeedu dhin yahay laga dhuray halbowlaha jiraan isdalrogin midabkeedu dhin yahay haa laga duray halbowlaha dee qof intaasoo waxyaabahaasoo dhan samayn kara qof qof dee dartii waxyaabahaasoo dhan u samayn karaa ma jiro qof jirkiisa cad ka mid a intuu fatiin soo qaaday oo uu sidaa ugu jaray dabadeedna magaceygii ku qorayaa dee u malayn maayo in inuu jiro ama ay dee wax macquula noqonayso mid waa mid waa middaa midna wax weeyaan suugaan waaqac ku dhisan oo xaalad markaa taagan sida kulinka aynu ka sheekeynayo oo kale marka horta labadaasi u qaybsantaa
alxub alxaqiiqiga haa inta badan oo waxaan anigu door bidataa xaqiiqa ah xagga milaawaalka kuma degmin wagaag haddaynu markaa heestii usoo noqono waxaa si wada jeera u qaadaya hoodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse waana saaynu tilmaanay waa waa gubaaba uun waa waa noloshaasi waaqiciga xaqiiqiga ee nagu gadaaman un bay ku saabsan tahay mise iyaduna sida kuwii horeo kale qis qiso gaara lahayd
waxa weeyaan heesta laftigeyga waxaan qornay nineteen-kii ba ahayd sidaan filayo de horta laba fanaano culculus baa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilahay isku barakeeyo waana qoys ka mid a qoysaska fankaan oo aahaadkiisa uga xirannahay waana dad aan jecelahay horan iyo mursal dee waanay yaro kala fog yihiin oo hodanna maraykan bay idinla degan tahay cabdixakiinow dee mursalna anagu halkan nala degan yahay jacaylkuna dee marka la yaro kala fogaado boholyowgiisa iyo dusilalkiisa iyo xiisihiisu leeyahay marka heesta guud ahaan waxay ka hadlaysaa uun de ii soo didaan iisoo dheeree iga soo habsaamin
marna waaxid waxa weeyaan saabsaan marka iyagun qiyaastii dee ku koobnaan mayse waa malaayiin aan idhaahdo ama de intaasoo kuna cid kastoo xaaladaas haysto oo dhan bay ku kooban tahay ayay ka hadlaysaa ha oo inageenaasa laga yaabin waxa weeyaan maaba taasi taas masu-aal baaba ka taagan ba waa la isla dhuuqayaa si kale kuma garatid heestaasi dee ha dee ha in adeer in carab haddaanad wax jeclayn ama aan lagu jeclayn kun xajiran bu yidhi mood dhagax iska noqo ha marka meelan ugu hadaama ma jirto
soo dadaal isoo dadaal deeqday maankee soo dadaaliye isu sareeba oo dalkaniyo dunida gaara macaan dalkaniyo dunida gaara jacayla habaabu gala diiwaanka taariikhda dambana duruu sareeba oo dalkaniyo dunida gaara odan dalkaniyo dunida gaara soo dadaal soo dadaal deeqday maankee soo dadaali soo dadaal soo dadaal deeqday maankee soo dadaali
waa hagaag Een, haddaynu markaa dib ugu noqonno een, eh, dhinacii sugaanta kala duwan een, eh, waxaynu ka soo hadalnay iyadoo la isgubaabinayo iyo iyadoo la israagsaday iyo iyadoo jacaylkii cirroobi waayey waxyaaba badan baynu soo taabanay Een, haddaanan qaldanayn waxaa sameeyey xasan xaaji cabdilaahi xasan geney eestow xasan aan samatarqaada tidhaahdaa geedib dheer muxuu calaf gacal ooman kala raray misna geed ku kala xidhay haa laba guri isku ogaa laba guri soogaa waxay isacjiibka ahayd god muxuu ku kula riday laba guri soogaa haa geerida mid yiri hore ka Een, eh, dee nolosha waxyaabo badan waxyaabo badan baa dadka kala fogeeya oo markaynu heestaasoo kale leenahay geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala xidhay kala raray maxaan isna geed ku kala xidhay marka een, waxyaabo badan baa dadka kala fogeeya saynu ka soo hadalna markii dhowed laba wadanoo kala fog bay ku noolaan karaan qof baa safri kara geeri baa kala fogeyn karta duruftii ayaa kala fogeyn kara Een, muddooyinka ugu dambeeyey waxaa dad badan kala xidhay oo haddana iyagoo isu iman karaya haddana duruuftu keentay inay isku iman kari waayaan xanuunkii muddooyinkii dambe adduunyadoo dhan ka dilaacay la yidhahdo coronavirus oo ilaa haddaba jira
haa Een, hees baa jirtay iyadana ataa kaga hadlayso waayahaas iyo maxaan ku idhahdaa coronaha dadka kala xidhay waa waaqiciyadaasu meel la socotaa qiyaastii
exactly waa heestaa waxaan sameeyey berigii karoonuhu waniga bilowgiisii ba ahayd Een, berigii karoonuhu inagu cusbaa ayaa ayaan heestaa qoray Een, heestu waxay ka hadlaysaa gabadh iyo wiil markaas uu isguursaday deedna inankii inanku wuxuu degan yahay qurbaha isu dhan buu joogaa Een, hargeysuu imanayaa 2019 dabayaaqadeedii uu gabadhan u mehersado markaa iyadu hargeysa joogta Een, inantii markii uu mehersaday haye ayuun buu is oranayaa bal haddana dib u yaro noqo lacag yar soo ururso soo yaro shaqayso si aad dee gabadha u guri geysato markaa qorshihiisu wuxuu ahaa saddex bilood buu meherkii kadib inuu la talaaq ogolaa haye deedna bacda meherkii buu isaga dib u goosanayaa isu dhan buu ku noqonayaa de isagoon sooba noqon waasan qabti dacas adduunyada kala xidhmaysa adduunyadii kala xidhmayso haye ee la odhanayo ilaa marka dambe lama dhaqaaqi karo yaa diyaarad bixi kartaa ma jirto haye isagii waa caruus cusub waana nin kuu guursaday Een, مرة واحد waana nin dhalinyaro ah Ha. marka xaaladda dee waad dareemi karaysaa mood meel uu ka arki karayo ma ji- meel uu ka arki karayo ma joogo Een, marka xaaladaasaan wallahi firniyo halkaa wallahi waa warniyo talow deynta qof oo kale xanuunsaasi haystaa talow deyntaa sidaa u kala xidhan halkaa waxaad tidhi xanuunkan dadka iyo dunidaba kala xidhay dabaqay hayaa kasii daranoo dabaqay aa dalkii hooyi markaa dee gabadhuu gursan jiray baa magaceyga ugu soo daray oo muna la odhan jiray gabadhuu gursaday markaa baldeeraaban magaceyga ugu soo daray dalkii hooyi iyo munaan u darsaday markaa ninkani eh, isagu wuxuu dee naftii waxay biday inuu dabaylaha dhacaya dabaylaha dhabanaya inuu fariin far- eh, farsado oo uu yidhaahdo adaa duulo dabaysha cirka ay duruufaha jira ka dhegadabane dareenkayga fariin u dira dartaa dheerkii oo dalanbaaf
marka markaa mawjadii fariimaha dabaylaha iyo shimbiraha iyo galaydhkii la adeegsan jire nina odhan jiray galaydh yahow maxaan ku idhaahdaa ha waa xaaladihii la adeegsan jiray marka mar haddii dadkii la joojiyey dabayl unbaa la adeegsan karaya iyo shi- iyo maxaanku idhaha shimbiro iyo wixii kale
ee dabayshiyadu karoona ma joojinaysa waa tahay ka socotoon haddaan doon baxaynin marka baxaynin een, diyaarad soconaynin tareen jirin gaari lagu iman karin dee wuxuu sheegay jirsi tahay dabaylaha fariinta saro adiga doobiyo xisaadibayo qurbiyo dibad baa gaashadhaye yandegane tadaahilaha yandegane tadaahilaha alla alla alla waarantay alla alla alla waarantay alla alla alla waarantay alla alla alla waarantay adatulo rabay shacirkaay duruufaha jira ka dhegadhegay dareenkaygiyo fariinu diro dartaadayarkii waa dalagogi adatulo rabay shacirkaay duruufaha jira ka dhagadadaale dareenkaygiyo fariinu diro dartaadayarkii waa dalambabi xanuunka dadkiyo dunida kala xidhay damaqa ihaya kasii darano dalki hooyiyo munahaanu dasaday xanuunka dadkiyo dunida kala xidhay damaqa ihaya kasii darano dalki hooyiyo munahaanu dasaday dalki hooyiyo munahaanu darsaday
guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
adliyo darbigaan wada darismo waxaan dugsadaa xasuus durugto rajan gacalkiiyo darafka haysta rajan gacalkiiyo darafka haysta adliyo darbigaan
haweyska washington ayaa dhegaysteen iyo cabdixakiim maxamuud shirwac halkaad weli nagala socotaana waa washington